halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaneysa washington
dhegeystayaal waa fiidnimoa khamiisa bisha ebrin waa siddeed iyo toban sannadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dotcom idaacaddan waxaa idiin soo jeedinaya zahra ciilanuur iyo anagoo ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimona waxaa ka mida warbixin ku saabsan ciidamo cusub oo ka qalin jabiyey dugsiga tababarka ciidamada ah ee ay magaalada muqdisho ka dhistay dowladda turkigu inta hadda halkan joogta inta turkiga ku maqan iyo kuwa tababar ku jira oo ah ku dhowaad kun iyo soddon iyo intii kale oo jidka ku soo jirta marka ay soo dhammaystirmaan muddo laba sano gudahooda waxaan aaminsanahay inay bilaabatay tallaabadii la dhihi jiray libaaxyadii geeska afrika
waxaa sidoo kale dhegeystayaal aan idin haynaa warbixintii dacwad oogaha robert muller oo la daabacay maxaa ku jira warbixintaasi waxaa inoo falanqayn doonaa brofesor cabdiwaaxid cusmaan qalinle
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii dunida
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un iyo dhigiisa rushia valadimir putin ayaa la filayaa in dhammaadka bishan ay ku kulmaan magaalada moscow iclaaminta kulanka ah labada hogaamiye ayaa lagaga dhawaaqay aqalka kremlinka maanta uu khamiis ah kadib markii kuuriyada waqooyi ay sheegtay inay tijaabisay gantaal culus aqalka kremlinka wax faahfaahin ah oo dheeraada kama aanu bixin shir madaxeedka putin iyo kim laakiin waxa uu sheegay in kulanka uu qorsheynayay aqalku muddo bilaa kim iyo madaxweynaha mareykanka trump ayaa hore waxay u yeesheen laba shir madaxeed oo qayb ka ahaa dadaalada kuuriyada waqooyi faraha ay uga qaadayso looga dhigayo hubka nuclearka ah rushia iyo kuuriyada waqooyi ayaa ilaa xad leh xiriir diran iyadoo putin uu muddo dheerba muujinayay rabitaankiisa ah inuu la kulmo kim jong un
waaxda cadaaladda maraykanka ayaa maanta shaaca ka qaaday warbixinta ka soo baxday baadhitaankii robert muller ee la xidhiidhay in doorashadii sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii lagu soo doortay madaxweyne donald trump uu ruushka ku lug lahaa iyo in kale arrintaasi oo ahayd warkii ugu weynaa ee dalka maraykanka aada looga hadalhayey labadii sannadood ee uu xilka hayay madaxweyne trump gariiqaanka guud ee waaxda cadaaladda william barr ayaa qabanayay shir jaraa'id oo uu ku faahfaahinayo warbixinta ka soo baxday baadhitaanka muller taasi oo la qorsheeyey in nuqul ka mida loo diro kongareska maraykanka kadibna lagu baahiyo baraha internetka si ay dadweynaha maraykanka uga bogtaan qaar ka mida dadka ay u suurto gashay inay arkaan warbixintan oo ka kooban afar boqol oo bog ayaa tibaax siiyey wargeysyada the washington post iyo new york times waxaana ay sheegeen in dukumentiyada oo faafreeb kooban lagu sameeyey laga dheehan karo in eedaha loo soo jeediyey madaxweyne donald trump ee ahaa inuu hor istaagay baadhitaanka heerka federaal ee lagu baadhayey tuhunada laga qabo faragelin uu ruushku ku lahaa doorashadii madaxtinimo ee dhacday sannadkii
dabliil la tuhunsan yahay inay yihiin guun goosato ayaa maanta waxa ay dileen afar iyo toban rakaaba kadib markii ay weerar ku qaadeen gaari basa dhinaca koonfur galbeed ee dalka bakistan mas-uuliin iyo goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in gaarigaasi lagu joojiyey iyadoo uu marayay waddo weyn oo isku xirta magaalooyinka dekedaha leh ee bakistan ee karaaji iyo gawadar dabliid ah oo isu ekeysiiya ciidan ayaa rakaabka waxa ay weydiiyeen kaararkooda aqoonsiga markii hore marka dambena lix iyo toban ka mid ah ayay ku qasbeen in ay gaariga bannaanka uga degaan iyaga oo markaasi rasaas huuyey afhayeen u hadlay ciidamada badda ee bakistan ayaa xaqiijiyey in rag ciidana ay ku jireen nimanka dabliyadaasi ay direen laakiin ma uusan bixin wax faahfaahin oo dheeraada ra-iisul wasaaraha dalka bakistan imran khan ayaa xasuuqa rakaabkaasi ku tilmaamay fal argagixisaa waraagii labaad ee doorashada guud ee dalka indiya oo khamiistan maanta loo dareeray ayay ka qayb qaadanayeen in ka badan boqol iyo konton milyan oo qof oo codadkooda dhiibanaya wejiga labaad ee doorashadan doorashadan maanta ayaa lagu soo dooranayaa sagaashan xildhibaan oo ka kala imanaya dhammaan gobolada dalkaasi oo uu ku jiro gobolka indiya iyo bakistan ku muransan yihiin ee kashmiir xiisadda kashmiir ayaa koru sii kacday bishii febuwariye ina dhaaftay markii maleeshiya la sheegay in fadhigoodu yahay dalka bakistan ay gobolka kashmiir ku dileen in ka badan afartan askari oo hindiya hindiya ayaa kaga jawaab celisay weerar xagga cirka ah oo ay ka fulisay bakistan halka ay bakistaanna soo riday laba diyaaradood oo ay indiya leedahay doorashadan maanta ee dalka indiya oo ka mida doorashooyinka amaba ah doorashooyinka dimuqraadiga ah ee ugu weyn dunida ayaa loo kala qaybiyey toddoba wareeg waxaana isku diiwaan geliyeen inay codadkooda dhiibtaan dad ka badan sagaal boqol oo milyan oo qof doorashadan oo bilaabantay khamiistii hore ayaa soo xidhmi doonta saddex iyo labaatanka bisha mey ee soo socota xisbiga ra-iisul wasaaraha talada haya narendra modri ayaa la saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono kuraasta ugu badan doorashada xilligan
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa lanta ad soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaa goor dhoweyd la daabacay warbixintii baaritaanka uu sameeyey dacwad oogaha robert muller oo ku saabsanayd faragelinta lagu eedeeyey ruushka in ay farageliyeen doorashadii labada kun lix iyo tobankii warbixinta ayaa waxay eegeysay laba qodob oo waaweynaa oo kale ah in ololihii trump uu gacansaar la sameeyey ruushka si faragelin loogu sameeyo doorashada iyo in madaxweyne trump uu is-hortaag ku sameeyey cadaaladda haddaba warbixintaasi waxaa inoo falanqaynayo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira minneabolis sharci yaqaan brofesor cabdiwaaxid cusmaan qalinle brofesor cabdiwaaxid warbixinta robert muller ee la daabacay markaad noo soo koobto gunaanadkeedu muxuu yahay
waa mahadsan tahay weli waa akristeedii baan ku guda jiraa oo iyada oo dhan weli hadalhaynteedii baa socota laakiin guud ahaan waxa weeye in ay soo baxday in wasaaradda cadaaladdu ay ku qanacsan tahay in madaxweynaha madaxweyne trump iyo ololihiisii laba kun iyo lix iyo tobankii aanay wax wada shaqayn ah ama howlgala aanay la yeelan ruushka faragelintii uu ku sameeyey sida ay sheegeen doorashooyinka maraykanka marka waa runtii waxaa la odhan karaa guud ahaan waa guul usoo hoyatay madaxweyne trump oo looga cabsi qabay in lagu helo kow inuu ruushka si toosa ula shaqeeyey faragelintii uu ku sameeyey ruushka doorashooyinka maraykanka iyo in uu hor istaagay cadaaladda oo ahayd arrin labaad oo in badan aada iyo aada loogu tuunsanaa madaxweyne trump inuu faragelin si toosa ugu sameeyey baaritaankan laftiisa marka guud ahaan waxaan odhan karaa madaxweyne trump maanta maalin aad iyo aad siyaasadaad ugu fiican bay ahayd robert muller waxa uu qoray warbixintiisa inaanu go-aan ka gaari karinin madaxweyne trump in uu dembi gelay iyo in kaleeto marka ay noqoto qodobka is-hortaagga cadaaladda bal taasi si weyn loogu sharax maxay uga dhigan tahay robert muller
sideedaba dembiyada nooca loo yaqaan hor istaagga cadaaladda iyo faragelinta baaritaan sharci ah waa arrimaha keeni kara in madaxweynaha kursiga loo xataa madaxtooyada looga qaado oo laga xayuumin kara xilka madaxweynenimada marka dembigaasi wuxuu ahaa dembi aada iyo aad dadku ay u u filayeen in lagu heli karo madaxweyne trump sababtoo ah madaxweyne trump si aad og tahay si toosa ayuu u cambaarayn jiray oo si joogta ah buu aada iyo aada ugu cambaarayn jiray doorasha baaritaankan socda marka sidoo kale waxaa la islahaa kaxayuubintii xilka uu ka xayuubiyey ninkii hore haysan jiray f b i da oo loo arkiyay inay ahayd is-hortaag iyada lafteedu inay arrimahaas oo kale keeni karaan in madaxweynaha lagu helo dembigaas marka sideedabana sharci ahaan dembiga is-hortaagga waxaa loo baahan yahay in la helo qofku inuu qorshe dejiyey uu ku hor istaagayo cadaaladda taasna waxay u baahan tahay caddaymo aada iyo aada u adag marka inkasta oo sharci ahaan aan lagu helin sida uu muller uu sheegay riboortkiisa aanu caddaymo ku filan haynin inuu maxkamad hor keeno in madaxweyne trump uu ishortaagay baaritaanka iyo cadaaladda waxa waxa u bannaan congaresska oo iyagu ka duwan inay runtii iyagu xilka xayuubin hadday rabaan inay ku sameeyaan madaxweyne trump inay isticmaalaan caddaymahaas laftooda sababtoo ah qaabka maxkamadda u shaqayso markay dembi baarayso ama arrin eedayn la hor keeno iyo marka baarlamaanku congresku qaabka uu arrimaha baaritaanka u sameeyo waa ay kala duwan yihiin caddaymaha loo baahan yahayna waa ay kala xoog badan yihiin oo looma baahna caddaymo aada u xoog badan markay noqoto xagga congresska maxkamaddase waxaa loo baahan yahay caddaymo lagu qancin karo dad xeer beegti ah ama lagu fulin karo sharciga waktigaas qoran sidaa awgeed robert muller isagu wuxuu sheegay caddayn uu maxkamad la hortaga ma hayo laakiin wuxuu arrintaa aad moodaa inuu uga tegey congresku inuu wixii hawl ah arrintaa uu dabagal kusii samayn karo iyo xilka xayuubin inay u furan tahay ayuu sheegay
daabacadda warbixinta ma halkaas ay kusoo afjarmaysaa doodii ku saabsaneed habdhaqanka madaxweyne trump
sharci ahaan waxaad moodaa inay gebagabowday oo loogama cabsi qaba hadda in madaxweyne trump arrintii xagga ruushka gaar ahaan in uu la shaqeeyey oo uu kala shaqeeyey faragelinta doorashada arrintaa lagu tuhmayay inay gebagabowday baad moodaa laakiin sida ka muuqata warbixintan la daabacay lafteeda ilaa afar iyo toban baaritaano ayuu u kala diray qaybo kala duwan oo xeer ilaaliyayaasha gobolada ka howlgala ee federaaliga ah sidoo kale waxaad og tahay inay socdaan baaritaano aada iyo aada u xoog badan oo qeybta new york federaalka ka socda oo la baarayo madaxweyne trump faragelino kale oo uu sameeyey oo ku saabsan lacago uu dad gabdho iyo haween isaga xiriir lahaa siiyey sidoo kale waxaa baaritaan ku socdaa ganacsigiisa oo lagu tuhunsan yahay in uu sameeyey waxyaabo ismaandhaa waxyaabo badan oo ishoosmarin ah oo oo uu ku jebiyey sharciyada xagga dhaqaalaha sidoo kale baaritaan wuxuu ku socdaa hay-ado kale oo isaga hoos yimaad marka baaritaankii madaxweyne trump ku socday ma gebagaboobin markay noqoto dhinacyo kale laakiin arrintii loo magacaabay muller ee baaritaankani ku ku saabsanaa ee ahayd madaxweyne trump cadaaladda ma hor istaagay ruushka si toosa ma ugala shaqeeyey in lasoo doorto oo faragelin lagu sameeyo doorashada maraykanka arrintaasi waxaad moodaa sharci ahaan inay gebagabowday laakiin siyaasad ahaan fari kama qodna caawa maanta unbay bilaabatay sababtoo ah dimuqraadigu hadda waxay bilaabi doonaan inay arrintaa aada iyo aada riboodka loo akriyo kelmad kastoo qoran iyo layn kastaba la kor istaago waxay yeeli doonaana waxay ku xiran tahay shacabku sida uu u arko marka uu si fiican uga bogto ee uu akriyo riboodka maanta la daabacay marka dagaalkii siyaasadeed maanta ayuu bilowday waxaad moodaa laakiin sharci ahaan in madaxweyne trump arrintaasi aanay ay halkaa kaga eg tahay baad moodaa run ahaantiina guul bay u tahay isaga sababtoo ah doorashadii laba kun iyo labaatanka ayaa laisku diyaarinaya hadda
markaad fiiriso profesore xisbiga dimuqraadiga doorashada soo socota maxay uga dhigan tahay arrintan
runtii dhabarjab bay ku tahay siyaasad ahaan waayo xisbiga dimuqraadiga waxyaabaha ugu badan ee ay sugayeen waxaa ka mid ahaa inay helaan eedeyn toos ah oo iyo caddaymo cadcad oo culus oo lagu helo madaxweyne trump doorashadiisuba inaanay ahayd mid sharci ah oo ay ahayd mu'aamarad ruushku sameeyey oo madaxweyne trump lagu soo saaray dadka isaga howlwadeednada ahaa ee ololihiisa ka shaqaynayena ay ahaayeen dad ruushka gacansaar la leh dimuqraadigu inay arrin noocaasa ku aada iyo aada madaxweynaha ugu eedeeyaan bay jeclaayeen riboodkan maanta iyo warbixintan la daawacayna ay runtii gebagabadeedu noocaas noqoto waxaad moodaa arrintaasi inaanay arrin u suurtooday ahayn dimuqraadigu markaa runtii aada iyo aad bay ugu adkaanaysaa inay madaxweynaha ku eedeeyaan inuu si sharci darraa ku yimid oo ruushku nin uu keensaday meesha uu yahay waxa laakiin iyadna mudan in la xuso madaxweyne trump isagu arrintan si weyn buu uga faa'iidaysan doonaa oo waxa weeye aada iyo aad buu u buunbuunin doonaa wuxuu caan ku yahay run iyo beenba ha ahaatee wax alla wixii afkiisaa kasoo bixi kara inuu sheego oo uu buunbuuniyo wax ilaa haddadanba waxaan arkayay isaga oo qoraya in maanta ay hawshii dhammaatay oo wax dambe aanay harin isaga laftiisu wuu ku geli doonaa ololaha doorashada marka arrintani waxay uga dhigan tahay dimuqraadiga dabarjab siyaasadeed madaxweyne trumpna aad bay u adkaan doontaa in laga adkaado laba kun iyo labaatanka sababtoo dhaqaalihiina wuu fiican yahay waxa ugu badan eed moodeysa inuu culayska saarayey madaxweynenimadiisa yareynayeyna janiska ama fursadda uu kusoo laaban karo waxaad moodeysay arrintan baaritankanay ahayd tiina maanta haddii ay ka gebagabowday waxaad moodaa dimuqraadiga shaqo aada u culus baa u taala si ay ugu guuleystaan doorashada labada kun iyo labaatanka mahadsanid shalay yaqaan profesor cabdiwaaxid cusmaan qalin leh oo ku sugan minneabolis ayuu kaasi ahaa oo si toosa qadka telefoonka ugu jiray halkaad weli nagala socotaana waa washington
in ka badan saddex boqol iyo soddon askari oo si gaara loo tababaray ayaa maanta ka qalinjabiyey dugsiga tababarka turksom ee ay dhistay dowladda turkiga magaalada muqdishona laga dhisay madax ka tirsan dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socota dalka turkiga ayaa ka qayb galay munaasabadda qalinjabinta waxaana ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo halkaasi ka hadlay marka hore waxa uu mahad celiyey taageerada ay dowladda turkigu siiso waxaan dowladda turkiga uga mahad celinaynaa sida hagarla'aanta ah ay u garab taagan yihiin ummadda soomaaliyeed waxaan dowladda turkiga heshiis kula galnay in la soo dhammaystiro tababarka shan kun oo askari oo qayb ka noqon doonta aasaaska iyo dibudhiska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inta hadda halkan joogta inta turkiga ku maqan iyo kuu tababar ku jira oo ah ku dhowaad kun iyo soddon iyo intii kale oo jidka ku soo jirta marka ay soo dhammaystirmaan muddo laba sano gudahooda waxaan aaminsanahay inay bilaabatay tallaabadii la dhihi jiray libaaxyadii geeska afrika ra-iisul wasaare khayre ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada soomaaliya ay ka mid yihiin hay-adaha mideeya aragtida dadweynaha soomaaliya waxaan ummadda soomaaliyeed ugu bishaaraynayaa in ciidanku ay yihiin kuwa keliya oo qabyaaladda ka madax bannaan kuwa keliya musuqmaasuqa ka madax bannaan kuwa keliya oo lagu soo cararo marka ay dhibaata jirto
ciidamadan maanta qalinjabiyey ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada danab waana unugii ugu horreeyey ee danab ka tirsan ee ka qalinjabiyey saldhiggaasi amaba dugsigaasi
haatana waxaad ku soo dhowaataan dhegeystayaal barnaamijkii aad toddobaad walba maanta oo kale dhegeysan jirteen ee bandhiga v o a toddobaadkana waxaan ku eegaynaa kacdoonnadii dalalka carabta ee xukunka looga turay madaxda muddo dheer xukumayey xuseen barre aadan ayaa soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno soo labakaclaynta kacdoonnada dalalka carabta kuwaasi oo talada ka tuuray madax muddo badan ka soo talinaysay dalalkooda dhowaan ayay ahayd markii kacdoonno xoog badan oo ay shacabku abaabuleen ay ka dhaceen dalalka aljeriya iyo suudaan waxaana xilka ka degay madaxweynihii muddada badan ka talinayay aljeriya cabdilcasiis butafliqa isagoo oo ka noqday go'aankiisii ahaa in uu mar shanaad xilka u tartamo muddo kooban kadib isla bishan abril waxaa isna talada laga tuuray madaxweynihii suudaan jenaraal cumar xasan axmed al bashiir oo soddon sanno dalkaasi xukun kelitalis ah ku maamulayay iyada oo wararka ugu dambeeyana ay sheegayaan in milatarigu ay xabsi dhigeen haddaba mawjadahan cusub ee kacdoonnada carabta ayaa daba socda kuwii hore ee sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii dalal badan oo carbeed saameeyey waxaana taariikhda kacdoonnadaasi inoo faahfaahinaya asad cadaani oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dunida carabta kuna sugan dalka austariya kacdoonkii dhacay dalkaasi tunisiya ka dhacay bishii janawari ee labadii kun iyo koob iyo tobankii ee uu ka dambeeyey markii uu isgubay ninkii la odhan jiray maxamed buucasiis waxay keentay in arrintaasi ay marxalado badan oo lasoo maray oo hore u jiri jiray oo sannadihii hore ee lasoo dhaafay ka dhashay oo ahaa dhibaatooyin fara badan oo caburin iyo dhaqaale xumo ay keeneen in bulshadii dalkaasi tunisiya ay ka kacaan taasina waxay keentay in duruufahaasi ay ku fidaan dhammaan dalalka carabeed ee sida masar libiya yemen iyo suuriya kacdoonkaasi wuxuu keenay in dad fara badani ay jeclaystaan in isbedello waaweyne ay ka dhacaan dalalkooda isbedeladaas oo dhinaca dhaqaalaha ay ugu daraayeen oo dhibaatooyin fara badan oo ka haystay xagga dhallinyarada shaqala-aanta xorriyadda oo dadka ay dalalkii dalalka dalalkaa aynu soo sheegnay nimankii hayay ee madaxda ahaa dhibaatooyinkii ay ku hayeen ka dhashay arrimahaasoo dhan waxay keeneen in kacdoonkii qeybtii hore labadii kun iyo koob iyo tobankii uu wadamada carbeed aada ugu fido kacdoonkaasi natiijada ka dhalatay ayaa waxay keentay in aanay noqon sidii ay rabeen wadamada ama shacabka ku nool wadamada carbeed wadamada masar iyo suuriya yemen iyo libiya sidii ay shacabku rabeen uma hirgelin oo waxay noqotay arin ay soo dhexgalaan ama dowlado shisheeye ama isbedelo kale oo waaweyn oo aanay filanayn wadanka tunisiya laakiin isagu weli waxaad moodaa in isbedel uu ka dhacay laakiin weli dhibaatadii dhaqaaluhu ay jirto arrimahaasoo dhan oo isbiirsaday ayaa waxay keeneen wadamo kale oo fara badan oo iyaguna carab ah oo dhibaatooyinka dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo xoriyatul qowlkaba oo xagga dadka oo la caburiyo ay haysteen sida algeria iyo suudan ay mar labaad arrimihii ay ka kacaan waxaa arintaasi ay ina tusaysaa in kacdoonadii hore sidii la rabay aanay u hirgelin ama ay dadka shacabka carbeed ay rabeen in badan oo la faalleeyey waxaa la sheegay in kacdoonkan carbeed ee hore ee koob iyo tobankii labadii kun iyo koob iyo tobankii ka qarxay wadamada carbeed aanay natiijo fiican aanay ka dhalan dhibaatooyinkii ay keenay arrimahaasi inay dhacaanna ay weli taagan yihiin oo ay mar labaad haddana arrimahaasi ay qarxi karaan kacdoonadan cusub ee dalalka carbeed ee keenay in muddo kooban ay xilalkoodii waayaan laba madaxweyne oo muddo dheer talinayay ayaa waxaa keenay sababo kala duwan oo isbiirsaday sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah suxufi faaqida arrimaha siyaasadda kuna nool dalka sacuudiga waxa keenay inay soo laba kacleeyaan waxaa weli taagan wixii markii horeba dhaliyey inay yimaadaan sida haddaad eegto dee dulmiga iyo musuq maasuqa iyo eexda iyo qaraaba kiilka iyo iyadoo dadka lagala dagaalamaybe ee xaqa ay u leeyihiin fikirka iyo xaqa ay u leeyihiin hadalka ay usii dheer tahay faqriga iyo shaqala-aanta wadamada ka jirta arrinta labaadna waxa weeyaan dadka hogaaminaya kacdoonadan markaad eegto waa dad u badan dhallinyaro waxbartay oo adduunka ku xidhan oo weliba iyagu dee si xirfadaysan u isticmaala baraha bulshooyinka arrinta saddexaadna waxa ay tahay waxa ayse shabaha duruufaha wadamadaas dadkuna iminka waxay doonayaan isbedel guniya baar ah oo u dhaca hab dimuquraadi ah waxaana laga yaabaa inay ka shidaal qaadanayaan sooyaalka taariikhda ee dee odhanaya laysuma hibeeyo xorriyad ee waa in loo dhinto iyaga oo weliba maanka ku haya kacdoonadii soo maray yurub qarniyadii hore ay ugu weyn tahay kacdoonkii faransiiska inta badanna marka aad eegto wadamada ay kacdoonadu ka dhacaan waxay qaadataa wakhti inay biyo dhigtaan iyadoo day ku xidhan tahay duruufaha wadamada iyo dadka hogaaminaya iyo weliba dadka ka soo horjeeda kacdoonada kacdoonadii hore ee ka dhacay dalalka carbeed ayaa qaarkood waxaa ka dhashay dagaallo sokeeye oo dalalka qaar ka dhacay sida liibiya iyo suuriya inkastoo aan weli bashaar al asad xilka laga tuurin sidoo kale yemen oo ay haatan ka socdaan dagaallo dowladda masarna waxaa talada la wareegay milatariga waa kan mar kale maxamed cali biixi oo isagu sharaxaya sababaha keenay in ay fashilmaan kacdoonnada ama ay talada dib ugu soo noqdaan taageerayaasha maamulladii xilka laga tuuray waxaa tareenka kacdoonnadaa soo koray oo ka faa'iideystay kuwii laga riday xukunka sida markaad eegto xiftar ninka la yidhaahdo iyo siisi oo ah sistamyadii hore yeman markaad eegtana kooxda xuutiyiinta ayaa iyana ka faa'iideystay marka dadkii usoo halgamayba dibadda ayaa la dhigay ninka la yidhaahdo charles tayley oo ahaa nin american oo ku xeel dheer cilmi nafsiga iyo weliba qoraa ayaa waxa uu aaminsan yahay kacdoonadu inay yihiin dariiqada quraata ee lagu jaangooyo dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxaa kaloo aaminsan yahay in adduunka soo martay kacdoonada saddex kacdoon oo taariikhda ugu waaweynaa ta ugu horeysa wuxuu ku sheegay faransiiska oo socotay kun iyo todoba boqol iyo sagaaliyo sideetankii iyo inta udhexeysay kun iyo todoba boqol iyo sagaaliyo sagaashankii ta kale labaadna waa ruushka oo waxay dhacday kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo tobankii ta saddexaadna waxay ahayd tii iiraan ee shaah xukunka lagaga tuuray ee ahayd sagaaliyo toddobaatankii waxaa kaloo uu aaminsan yahay in ay towraduhu ama isbedelada noocani kali ay u baahan yihiin wakhti dheer si ay u midho dhalaan kacdoonadan imika socda aragtidayda sinaariyaha koowaad waxa weeyaan inay wakhti dheer qaataan oo ay sii socdaan oo laga yaabo weliba inay sii baahaan oo ay u tallaabaanba waddamo kale waa suuragal arrintuna uma sahlana oo waxaa hortaagan xoogag bartay xukunka oo isticmaalaya awoodo dhaqaale iyo military waxaana looga baahan yahay dadka hogaaminaya kacdoonadan inay u dhabar adaygaan si ay ujeedooyinkooda u gaadhaan waxaana arrimahan laga filan karaa inay dib u jaangooyn ku sameeyaan siyaasadda iyo mustaqbalka gobolka oo dhanba dhinaca kale kacdoonada ka dhacay dalalka carabta ayaan saameyn ku yeelanin waddamada khaliijka ee ay boqortooyooyinku maamulaan laakiin isla dalalkaasi khaliijka ayaa lagu eedaynayaa in ay iyagu ku lug leeyihiin wiiqidda kacdoonnada ka dhacay dalalka kale ee carbeed sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda al axqaaf ee dalka yemen arrinkaasi waa ay jirtaa waana arrinka keenay dhabarjebin inuu ku dhaco kacdoonkii dhalinyarada caalama carbeed gaar ahaan masar iyo meel kale yemanta waxaa dhacday dalka sacuudiga iyo dalal kale oo imaaraadku kamid yahay iyo dalal kaleba oo nidaamkoodu hadda markaa uu yaro xadlan yahay laakiin ka cabsanaya in gugan carbeed uu dib ugu soo maaxdo inay dhaqaalo badan ku bixiyeen kacdoonkaas in ay caburiyaan oo markaa ideolojiyadaha dadka xisbiga islaamiyiinta gaar ahaan ikhwaanul muslimiin in markaa cagta hoosoo la saaro si waayo waxay haystaan ikhwaanku ama dhalinyarada waxay haystaan wax dagaalamaysa oo halganka wada kacdoonka horseeda waxay haystaan afkaar iyo qalab warbaahin xoog badan marka in youtube-ka iyo tviyada iyo social mediaha loogu gudbiyo dhalinyarada ku nool imaaraadka iyo sacuudiga oo markaa lagu abuuro fikradda ah kacdoonka iyo xayaa kacday ah ayay ka cabsanayaan taas marka waxay keentay inay dhaqaalo ku bixiyaan in qolooyinka kacdoonka wadaba la kala jebiyo waana tan keentayba in fashil uu ku yimaado kacdoonkii calam axbeed
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tanii kulanti dambe waxaan idinkaa tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo
mahadsanida barnaamijkaasi bandhigga v o a waxaa soo jeedinayay xuseen bare aadan weli waxaad nagala socotaan washington
degeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington waxaanu bartanka kaga jirnaa idaacaddayadii fiidnimo wakhtiga intay nooga hadhsan waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ammaanka magaalada muqdisho doodii gaabnayd iyo barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay soomaaliya ka qoreen iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jonuun iyo dhigiisa rushia valadimir putin ayaa la filayaa in dhammaadka bishan ay ku kulmaan magaalada moscow iclaaminta kulankaasi ayaa lagaga dhawaaqay aqalka kremlinka maanta oo khamiisa kadib markii kuuriyada waqooyi ay sheegtay inay tijaabisay gantaal culus aqalka kremlinka wax faahfaahin ah oo dheeraada kama aanu bixin shir madaxeedka putin iyo kim laakiin waxa uu sheegay in kulankaasi uu qorsheynaya aqalku muddo bilo ah kim iyo madaxweynaha mareyka trump ayaa hore waxay u yeesheen laba shir madaxeed oo qayb ka ahaa dadaalka kuuriyada waqooyi faraha ay uga qaadayso hubka nucleerka waaxda cadaaladda maraykanka ayaa maanta shaaca ka qaaday warbixin ka soo baxday baadhitaanadii robert muller ee la xidhiidhay in doorashadii sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii lagu soo doortay madaxweyne trump uu ruushku ku lug lahaayo in kale arrintaasi oo ahayd wararkii ugu waaweynaa ee dalka maraykanka sida weyn looga hadalhayey labadii sannadood ee uu xilka hayay madaxweyne trump garyaqaanka guud ee waaxda cadaaladda maraykanka william barr ayaa qabanayay shir jaraa'id oo uu ku faahfaahinayo warbixintaasi ka soo baxday baadhitaanka muller taasi oo la qorsheynayay in nuqul ka midihii loo diro kongareska maraykanka kadibna lagu baahiyo baraha internetka si ay dadweynaha maraykanka uga bogtaan qaar ka mida dadka ay u suurto gashay inay arkaan warbixintan oo ka kooban afar boqol oo bog ayaa tibaaxayay in wargeysiyada u tibaaxay in wargeysyada washington post iyo new york times waxaanay u sheegeen in dukumentiyadaasi oo faafreeba laga arki karayey qaar ka mid a waxyaabihii baadhitaanadaasi lagu sameynayay oo ay ka mid yihiin eedeemihii madaxweyne trump loogu jeediyey inuu is-hortaagay dacwaddii heer federaal ee lagu baadhayay tuhunada la xidhiidha faragelinta ruushka ee doorashadii madaxtinimada maraykanka dabley la tuusan yahay inay yihiin guun u goosato ayaa maanta waxay dileen afar iyo toban rakaaba kadib markii ay weerareen gaari basa oo rakaabsaday dhinaca koonfur galbeed ee dalka bakistan mas-uuliin iyo guubjoogayaal ayaa waxay sheegeen in gaarigaasi la joojiyey isaga oo maraya waddo weyn oo isku xirta magaalooyinka dekedaha leh ee bakistan ee karaaji iyo gawadar dableyda oo isu ekeysayay ciidan ayaa rakaabka waxa ay weydiiyeen kaararkooda aqoonsiga ka hor inta aanay lix iyo toban ka mid a aanay ku qasbin in gaariga ay bannaan ka tagaan kadibna ay xabad huwiyaan afeen u hadlay ciidamada badda ee bakistan waxa uu xaqiijiyey in ay ku jiraan rag ciidan ah dadkaasi la laayay laakiin ma aanu bixin wax faahfaahin ah oo dheeraada
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasiba kala socotaan waa v o e washington haatana muqdisho maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa aad looga hadalhayay banaanbax laga soo abaabulay baraha bulshada oo la sheegay in maanta oo ku beegnayd sideed iyo tobanka bisha abril uu ka dhici doono magaalada muqdisho saaka ayaa dadweynaha magaalada ku soo tooseen iyadoo ciidamo booliisa oo gaadiidka dagaalka ku hubaysan la geeyey dhammaan jidadka waaweyn ee magaalada wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan muqdisho ka soo dirtay
ciidamo fara badan oo booliis ah oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ayaa saakay lasoo dhigay qeybo badan oo ka mid ah wadooyinka isgoosyada muhiimka ee magaalada muqdisho kuwaas oo aan horey loogu arag magaalada islamarkaana feejignaan iyo taxadar dheeri ah ay ka muuqato waxaa jiro warar sheegaya in ciidamada lagu soo daadiyey magaalada in ay doonayaan sidii ay ugu hortagi lahaayeen banaanbaxyo laga cabsi qabo in ay ka dhacaan magaalada muqdisho oo la hadalhayay muddooyinkii ugu dambeeyey halka warar kalena ay tilmaamayaan in ay tahay arrintani mid looga hortegayo rabshado caasimada muqdisho ka dhaca oo keliya iyo dhibaatadii ka dhalatay banaanbaxyadii rabshadaha watay ee dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho oo dadn ay ku dhinteen taliyaha booliiska soomaaliya jenaraal bashiir cabdi maxamed oo arintan ka hadlay ayaa sheegay in ay ka hortegayaan banaanbax ka dhaca magaalada muqdisho waxa uu sheegay in haddii banaanbax la sameynayo ay jiraan sharciyo loo maro balse aysan ogolaan doonin in kuwa rabshado wata laga dhiga magaalada isaga oo baaq u diray shacabka magaalada muqdisho
laakiin waxaana soo gaaraya dacwooyin aada u tiro badan oo dad shacbay sheeganayaan in hantideedii la burburiyey in la baabiye xoolo ay lahaayeen iyo wax lamida isu socodka gaadiidka dadweynaha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada ayaa meelaha qaar si caadi ah u socda inkasta oo wadooyinka qaarna ay saameyn ku yeelatay arrintani magaalada waxaa ka jira kala wareegii hore si kastoo ay tahay odayaasha dhaqanka siyaasiyiin ee culamo udiinka magaalada muqdisho qaarkood ayaa ka digay banaanbaxa iyaga oo sheegay inuu yahay mid dana siyaasadeed oo gaar ah laga leeyahay halka dadka qabanqaabinaya dibadbaxana ay ku doodayaan in ay kaga soo horjeedaan dilalka magaalada muqdisho ka socda saynab abuukar maxamed v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodda gaaban waxaa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
sannadihii ugu dambeeyey abaaro marna fatahaado ayaa waxay ku dhufteen qaar ka mid ah gobollada dalka gaar ahaan gobollada ay maraan webiyada shabeelle iyo jubba aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa waxay ku taliyeen in la sameeyo qorshe looga gaashaamanayo dhibaatooyinkaasi soo laalaabtay haddaba yay tahay in qorshahaasi ay samayso ma dowladda dhexe ee dalka mise maamul goboleedyada waa xubinteenna dooda gaaban waxa igu marti ah shariif cabdulaahi xuseen iyo cabdiqaadir yuusuf cilmi labaduba waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada waxbaratay ee ku nool magaalada beledweyne hadalka ugu horreyn waxaan siinayaa cabdiqaadir yuusuf barnaamijkan dhibaatada badan leh oo soo noqnoqonayo oo ummadda soomaaliyeed oo degan goboladan koonfur galbeed iyo hiiraan iyo jubbaland umada degan dhibaatada farada badan u keenay runtii waxaa la rabaa inay wax ka qabtaan waxa weeyaan maamul goboleedyada shaqadaas ayaga iskale shariif
siduu wax u sheegay ana xoogaa waa ka duwana dowladda dhexe ayaa horta mas-uuliyadda iskale inay qorshe soo dejiso qorshaha markay soo dejiso kadibna ay maamul goboleedka ugu yeerto ay tusto ayaguna fikirka ay lahayn ay ku darsadaan kadibna hoostaas loo galo ayaan anigu aaminsanahay ee maahan inay maamul goboleedku intay keligood iska baxaan ee howlooda iska qabsadaan waxa waxa laga qabanaa waa wax khayraadahoo waddanka dhex maro oo dadkana dhibaato ku hayo dowladduna waxay mas-uul ka tahay kheyraadka waddanka ku yaallo in qaabdarro loo habeeyo ma ogolo qorshay og tahay dowladdu in lagu howlgeliyo maamulkana ay la tashato waa cabdiqaadir dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada sharciga u kala yaal sharciguna waa cadyahay wax iska furan maaha dastuurkaa la rabaa in lagu dhaqmo dastuurka waxaa ku yaala dowladda dhexe maaliyadda iyo amniga iyo arrimaha gudaha arrimaha dibadda ayay iska leedahay inta kaleo dhan waxaa iskale maamul goboleedka waa wax cad qola hadday shaqadeeda kasoo birto qolada kale shaqadeeda kusoo birtana wuxuu socmaan waxaa lagu wada joogaana waa dowladnimo iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo amni runtii marka shaqadaas waxaa iskale arrimaha inay wax ka qabtaan gudaha ah maamul goboleedyada iskale inay wax ka qabtaan shariif waxaan u malaynaa walaalkay inuu xoogaa uu dhinac kale u ordihaayo oo u muuqdo inuu maamul goboleedki uu ka dhigay dowlad keligood tashanayo howlahooda qabsanayo maamulka waxaa loo sameeyey in lala xisaabtamo deegaanka waxa ka jirana lagula xisaabtamo inay deegaanka keligood iska dhaqaaqaan howlo qabtaan maaha haddii mashaariic rabo la rabo in wadanka laga fuliyo ama howlo in laga qabta la rabo ama in dhibaatadaas biyaha laga hortago wax laga qabta la rabo waa mashruuc sooma hawsha howl weyn waa mashaariicdaas waxaa iskale dowladda dhexe ayadaan imaanaysa ayadaana furayso ayada ayaana qorshaha iskale fikiruu ku darsanaa maamulku fikirna waa keeni kariyaa dowladda dhexena fikirkaasay soo naqdi kartaa waxay kusoo diri kartaa waxna waa ka dhimi kartaa ee walaalkay hadduu sharciga ku doodayo sharciga anuu kama leexana waxaan sheegaa maamulku wixii u degan iyo dowladda dhexe wixii u degan in dowladdu mas-uuliyadda weyn ay leedahay maamul goboleedyada ha maamul goboleedyada waxay qabanaan biyo xireynay sameynaan waxay ka shaqaynaan arrimaha gudaha sida maamulka cadaaladda oo kaleeto wixiiba kuwa taxalluqo maamul barnaamijkiisba waxay ka shaqeynaa maamul goboleedka waxaasay qabanaan barnaamijyadaasay qabanaan horumarin oo dhan maamul goboleedka iskale dowladda xana waxay iska leedahay la xisaabtanay leedahay inay la xisaabtantay leedahay wax allaale wixii ka jiro gobolka ka jiro dhan arrimaha biyo xireenka iyo arrimaha ay sheeg horumarinta sida wadooyinka oo kaleeto iyo sida ciidamo u gaar hayliya maamul goboleedyadu soo ma amniga gobolada ay xukumaan oo dhan wixiiba aan kor duulitaan kore aan hayn oo dhan waxa iskale maamul goboleedka iskale oo lagula shaqaynaa la shaqay dowladda dhexa la shaqayn waa leedahay laakiin xooggeeda waxa iskale maamul goboleedka iskale shariif waxa isaga dhex yaacsan waxa waaye shaqadii maamulku qabanaya shaqadii dowladda dhexe leed oo dowladda dhexe mas-uuliyadda iyadaa leh wadanka iyadaa ka mas-uula waxayna mas-uul uga tahay waxa waayan maamul goboleedka iyadaa dhistay waa dad nin gurigiisa ilmihii ku maamulahoo kaleeto waay waxaad sheegaysa nagala hadlaysid walaalkay marka yayna wax isaga darsoomin bixiraynay sameynaa maamulka maamulka tusaale hadda usoo qaadano madaxweynaha federaalka wuxuu yimiday gobolka hiiraan markii ka dhaceysay fatahaddii ugu darneeday ee sanadkii hore lasoo dhaafay ka dhacday meeshaan boqol kun oo dollar ku deeq maamul goboleedkuna gaajiyay meesha la fadhiyaan waxay dadku xataa waxay wadi waayeen dadkii gudaha deganaya wax ka qaadi waayeen dowladda dhexe iyadaa mas-uuliyadda iskale dakhliga wadda kala gelinaan iyadaa iyadaa iyadaa mas-uulka ah ee mas-uulka ma cashuurta waddanka yaa mas-uulka ah lacagta haddaad sheegto yaa mas-uulka ah ninka inuu wax fahmaa muhiim ah oo walaalkay uu aada u fahmo waxa mas-uuliyadda iskale war waddanka dhibaatada dadka waxa gaarayo mas-uuliyaddooda waxa iskaloo lagala xisaabtamaya dowladda dhexe
maamul goboleedku maamul goboleedku wuxuu leeyahay wax allaale wixii dalka ka jiroo dhan gobolada waxa ka jiroo dhan maamul goboleedkaas kale dastuurka u ongol dastuurka u ongol waxaa layidhi kaadiyo jidkeeda ka mugdaaliya haddii aad dowladda dhexe waxay leedahay ay ka gud ka guurto dhinac kale u guurto wax badan halaabaa waa in laisku ixtiraamo waxa dastuurku qoran waa la isku ixtiraama qodobo qoranaa jiro wadda la qaadaa jiro haddaad waddada ka leexato juqaan mara tidhaa rafaad badanaa ku qabsanaa dowladda dhexe tusaale hadda dowladda dhexe soomaaliya waa ognahay muqdisho joog masii joogtaa inta kaloo dhan maamul goboleedadaa joogo soo ma shacab soomaaliyeedoo shacabka caasimadda ku nool intaasoo jarka badanaana ku nool maamul goboleedyo badanoo waxaa jiro dowladda dhexe ka horreeyaa jiro sida somalilan oo kale ama puntland oo kaleeto soo ma waana waxay qabteen waa aragtay waxay dowladu qaban jirto o dhan bay qabteen ayagaa is horumariyo horumarintooda dhan ka shaqeey sida amnigoo kale maamul dhismooyinka wadooyinka oo kale maaratahay iscaawinta kale shacabka barnaamijka qaabka horumarinta oo bulshadao dhan ayagaa ka shaqeey soo ma maanta markaad tagto dowlado kale ad u malaysaa soo ma qofka soomaaliga maanta markuu fikiro oo qalbigiisa uu fikiro dowladda dhexaal magaceeda la sheego muqdisho bisa kusoo dhacayso inta kaleo dhan maamul maamul kalaa ka jiro shariif uu maamul goboleedka uu leeyahay ayagaa wax qabta waxay qabtaan horta ay jiraan maba ji- waxay qabtaan maba leba dad guryahooda ku xareysano waxa waayaan xisaab markii loo soo diro lala xisaabtamo waraaqa loo soo diro waa wuxuu sheegaya uu leeyahay sharcigaanaa lagu ilaalina war sharciga dowladda dhexaad dejiso oo baarlamaankeeda soo dejiyo ee maamul goboleed wuxuu dejiyo wadi meeshii shi- wadankay joogaana waa leeyahay wax loogama qabto wax kasta oo wadanka ka ka socda waxaa laga aqoonsan yahay dowladda dhexe L- ee, qodobka warka walaalkay aan rabo inaan u sheegaa waxa waay maamul goboleedka uu leeyahay waxbay qabteenoo ayagaa wax qabtay madaxweynaha u tegey mashaariicda wadanka uma dhisnayn wadooyin laba wadaa u dhisnayd markii ay u tooyna do- federaalka anaga aanan ka bixin kumeel gaarka aanan ka soo bixin ka hor kumeel gaarka markaan ka soo baxnay kadib ayaa waxaa mashaariic loo soo dayay maadaama ay dhul amniya yihiin oo dadka ajaanibta ay tegi karaan mashaariicdii loo soo dayay afar iyo toban maalmood ay ku qaadatay madaxweynaha qaranka inuu ku maro uu safar ku maro dhulka ah intaasna wuxuu sheegay inuu u socday waxa waaye inuu saxiixo mashaariicdaas biixireenada marka iyo dhibaatadan waddanka ka jirto dhibaatadan ka taagan maamul goboleedyada labadaa maamul goboleed ka taagan oo walaalkay uu leeyahay ayaga ayaa mas-uul ka ah wax ay mas-uul ka yihiin ma jirto sambal haddaan xataa usoo qaato qorshe ay ee ay dowladda dhexe ay qabatay mooyaane qorshe kale oo ay maamul goboleed ay qabteen ma jira bataataba waxaan qabaa marka aan arrintaan rabaa inaan marka aada usii dhalaan usii dhalaalsho markuu leeyahay asaga dowladdu ma joogto ciidamada dhan oo maamulka ilaalinaha o dhan oo faraha badan oo waddanka joogay waxa mas-uulka ah dowladda dhexe iyuun hurdadaha ka kaco iyuu walaalkii si kale u fikirin maamul goboleedku sharci waa leeyahay uma diidani sharcigana waxaa lagu ta- tadbiiqiyaa sharciga waddanka ka jiro dowladda dhexe ayaana mas-uuliyadda iskale wax kastoo waddanka ka jirana ayadaa mas-uuliyadda iskale abdiqaadir mithaal haddaan usoo qaadan wuxuu yihi ninkaan madaxweynaha qaranka yimid markii biibaxada tarafadara badan oo ay soo baxday een, sanadkii lasoo dhaafay een, waa run madaxweynaha qaranka waa yimid boqol kun oo ku deeqo euro meeshii laga rabay inuu dhowr milyan ku deeqo dadkan shacabka shacabka gobolkan ka barakacay dhowr boqol oo kun ay ahaayeen boqol kun oo ku deeqaa tiri madaxweynaha qaranka waa madaxweynihii dhammaan qaranka soomaaliya waxaan ognahay markii biyaha laga baxay iyo markii laga soo laabtay ka dhacday ummadda waxaa la daba taagnaa cidda gacanteeda ku bixinaysan maamul goboleedka eh waxa cad oo wax cad oon la qari kara aan ahayn markii laga soo laabto biyaha ka bilaaw een, aargada ilaa ku gey meesha la yidhaha isha janta inta ka dhexayso waa goday biyaa goy ma arkin dowladda ha ma arkin annaga shacabkii aan ahayn waxa dhisayey oo wadada shameetada ku shubayey oo qashinka ka qaadayey oo jaayga ku shubayey waxba ka qaban maamul goboleedkay ahayn ha xaqirin maamul goboleedka horta wax cadoo muuqday qabteen daraad hadda waxaan arkaynay in guddoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed kadowgeed markuu ka hadlaya idaacadda wuxuu sheegayey inuu dhalinyaro gobolka ku sugan intuu dhaqaala ka qaaday biyo dhaamin ay meel u taallo ummadaas reer hiiraan oo maalin walba loo shubo dadka biyaha shacabka gobolka dadka biyaha loo shubo ha xaqirin dowladda hama arkin dhibaatada maanta gobolka hiiraan ka jirto dhibaato ka daran oo ka jir laheyd ma jirto abaaraa ka jirto marka saddex bilood kadibna fatahaada soo baxdo haddii dowladdu aad sheegaysa ay wax qabato waa dowladda dhexe soomaaliya biixirayna samayn iyo wax ummaddaani u wada iyo wixii u qabanaya arki lahayd adeer meesha marka dowlad ma aragna anagu iyo maamul goboleedkeena yaana iska calweynina isaga aan daba soconno dhahna wax noo qabto adigu haddaad is- hoos u doodaysid ood leedahay maamul aniga laba maamul goboleedaan ka doodayna walaalkii waxaad umalaysaa inuu maam- gobolka hiiraan keliya uu soo taarget garaysta askarta u joogto hadda beledweyne haddaan soo degmada beledweyne keliya joogto cashuurta laga qaado wadada oo loogu talagalay in dhibaatooyinka looga hortago dadka looga celiyo hal meelay wax ugu qabteen ma jirto askartana ma siiyaan hataa meelay haddana cid garanaysaa ma jirto dowladdii dhaxana xisaabaadkeedu way jiraanoo ayagii ayna lala yaabay heerka ay gaareen darteed ayaa mashaariic qaarkood inta laga shikiya laga joojiyey la xisaabtan dartood int keeni waan xisaab celin marka yayna waxsaa kaa darsoomin mas-uuliyadda waxaa iskale dowladda dhexe lacagta aad sheegayay sida uu madaxweynuhu u keenay boqol kun aad sheegaysa boqolka kun madaxweynuhu wuxuu u dhiibay si emergency ah marka ka dambaysana boqol iyo afartan kun oo dollar la dhiibay waa la ogeeday wadada wasaaradda maaliyadda bixisay lacagtii lagu dhisay aniga ayaa dadkii ka shaqeynaya ka mid ahay ynma iska dhaaf walaalkay waxaad ka fiirsataa hadalka nuuca u sheegaysid inaad ka fiirsato maamul goboleedku wax uu qabto oo meel ka dhacay ama la sameeyey maba jiraan wuxuuba sii wuxuuba sii dhacaaba wixii wixii dadka lagu talagal uba sii qaataaba waxay kaa qaldamin in cidda in mushaar bixiso ciidamada sida laga rabo horta military waxa waaye dowladda dhexa waaye maamul goboleed lagama rabo inuu ciidamo mushaar siiya lagama rabo kuwa samaysto usii usii karaa misaal hadda markaan usoo qaadano maamul goboleedkan hirshabelle oo kale markaan usoo qaadano mar dhawaa la dhisay curdun waaye welina ciidamo samaysto oo badanoo ma jiraan ciidamadu waa yar yihiin kuwa asugu sameeyana asaa mushaar siiyo dowladdan hadda gobolkan ka jirta amna dhaqaalo badan ma qaado baabuurtaas yar taho steergi wax ka qaada wax badan ma aha cashuur kale maana laga qaadaan xabeed tushagaysa cashuur kale lagama qaado dalka dhama cashuur laga qaadinba soo ma waxay qaadaanne waxayba ka roonaa waayeen xafiisyada iyo maamulada iyo ciidamada yarka ayagu sameeyeen ay ka roonaa waayeen waa laga roonaba ma garatay marka adeer indhaha isku qabanayna cidda in ciidan mushaar siidaa laga rabaa dalka in toosiday horumarkiisa iyo amnigiisa ka shaqeysa xuduudis difacda laga rabaa dowladda dhexoo mana hayno madaxweynaha qaranka dadkii doortay dadka ugu badnaan ku jirnay markii la doortay maalintii la dooranayay iyo markii doorashada la barlamanka ka dhexayso ummadda reeran wax gaale waa loogaa hal mar uu yimid oo biibax soo baxda ay tir boqol kun u baxshay waxa suuragal miya maaha suuragal okay shariif shariif shariif ugu dambeyn ugu dambeyn walaalkay waxaan u malaynaa doodiiba inuu ka leexday anuu meeshaan kala doodayo inuu casma waxay doodu eheeday dhibaatadu webigaanu geystan labada webi ee maro labadan gobol iyo weliba saddexda gobol maro dhibaatadii geystaan ayaan ka doodayna miyaa wax ka qaban karo qorshuhu ahay anigu waxaa kala doodaya waxa waaye dowladda dhexaa mas-uuliyadda iska leh qorshahana ayadaa keenayso inuu walaalkay uu yidhaahdo waxaasay bixinaysaa maaha waxa aniga aan leeyahan u sheega waxa waaye maamul goboleedku inuunu mas-uul ka ahayn hadduu shaqaduu leeyahy dadku horta deegaanku inuu u shaqeeyaa loogu talagalay maamulku laakiin mas-uuliyadda saree weyn ee la arkaayo ee adduunyadu indhaha ay ku hayso waxaa iska leh dowladda dhexe mahayna maamul goboleed ma lahan maamul goboleedku waa gobolmatoorayaal loo magacaabay meesha la dhisay loo sameeyey xoogaa yaroo xildhibaanaan loo sameeyo hadday isku khilaafaan sharcigaas yarkaa lagu kala celiyo lagu talagalay walaalkay marka yay ka qaldoomin mashaariicda waaweyn oo waddanka ka dhacaysoo dhan waxaa iskale dowladda dhexe
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ahan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo dooda gaabana la socodsiinayey halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay soomaaliya ka qoreen
kusoo dhowaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan istuudiyaha v o e da ee london waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah nuur xasan nuur oo ku sugan istuudiyaha v o e da ee washington aan ku bilaabo nuurow wargeyska the star ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo booliska kenya oo xoojinaya amniga xadka soomaaliya iyo kenya wargeyska ayaa ku bilaabay kenya waxa ay wajahaysaa khatar kaga imanaysa dhanka ammaanka kadib markii magaalada mandheera lagu afduubay laba dhakhtar oo u dhashay dalka kuuba waxaana la rumaysan yahay in afduubkan ay ka dambeeyaan kooxda al-shabaab ridwaano wargeeska ayaa waxa uu qoray in dadka kenyaanka ah ay durbaba su'aale iska weydiinayaan amniga qaranka arrintan ayaa sidoo kale ku soo beegmaysa xilli ay sii xoogaysanayaan in ciidanka amnigu ay wax ka qabtaan ammaanka wargeysku waxa uu leeyahay waa in la horumariyaa tababarka ciidamada sugaya amniga xuduudka wargeeska ayaa intaasi ku daray in waxyaabaha amniga ee xadka soomaaliya iyo kenya looga baahan yahay in la abaabulo in ciidamo ku filan la geeyo xadka si ay wax uga qabtaan caqabadaha jira
sidoo kale waa in dowladdu ay la timaadaa ayaa la yidhi qorshe wax ka taraya arrimaha amniga oo ay ku jirto xiriirka lala yeelanayo dadweynaha wargeyska ayaa leh macluumaadka lala wadaago dadka waa in ay noqdaan kuwo sax ah sidoo kalena aysan ka dhalan xiisad iyo tuhun ka dhex dilaacda dadka kenyaanka ah ee u dhow xadka labada dal wasiirka arrimaha dibadda ee kenya oo maanta la hadlaysay warbaahinta ayaa sheegtay in afduubka labada dhakhtar uu yahay mid ixtiraam darro ah monica juma ayaa sheegtay in dowladda kenya ay weydiisatay dowladda soomaaliya in ay gacan ka geysato sidii loo soo furan lahaa labada dhakhtar labadan dhakhtar ayaa la afduubtay laba iyo tobankii bishan xilli ay ku wajahnaayeen isbitaal ku yaala mandheera waxaana la tuhunsan yahay in ay ku lug leeyihiin afduubkooda kooxda al-shabaab
aanu gudubna nuur oo wargeyska the guardian ee ka soo baxa london oo isna wax ka qoray dad ka badan afar boqol oo qof oo loo xirxiray dibadbaxyo ka dhacaya magaalada tan london kuwaas oo ku saabsan isbedelada cimilada booliska london ayaa sheegay in ay buuxsameen saldhigyada booliska waxaana dadka la xiray qaarkood la geeyey xarumo booliis oo ku yaala magaalooyinka ku dhowdhow london sida luton brighton iyo essex ridwaano wargeeska ayaa qoray in boolisku aysan weli si rasmi ah u shaacinin xilli ay buux dhaafeen saldhigyada booliska london warbixin lasoo bandhigay sanadkii hore ayaa lagu sheegay in qolalka xilliyada kooban lagu xiro dadka ee saldhigyada booliska ee magaalada london ay dhan yihiin toddoba boqol sagaal iyo sagaashan qol waxaana ay u badan tahay in tiradani ay hoos u dhacday maadaama la jaray qarashka booliska dibadbaxyada ay dhigayaan kumanaan qof oo ka tirsan ururka extinction rebellion ayaa weli ka socda bartamaha london waxaana ay sheegeen in ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta dowladdu ay wax ka qabanayso isbeddelka cimilada iyo khataraha ku wajahan aadanaha aanu gudubno ugu dambaynna wargeyska daily mavrik ee ka soo baxa magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa oo isna wax ka qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay sababta maxkamadda sare ee dalkaasi ay waxkama jiraan uga soo qaaday soomaali dalbanayay magangelyo wargeyska ayaa ku bilaabay siddeed qof oo asalkoodu uu yahay soomaali kuna nool dalka koonfur afrika ayaa dalbanaya magangelyo hase yeeshee codsigooda waxaa ka hor yimid mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha waxa ay racfaan ka qaateen waaxda qaxootiga iyaga oo diidmo ka keenay codsigaas wargeysku waxa uu leeyahay garyaqaano ka socda xuquuqda aadanaha iyo ururada soomaalida koonfur afrika ayaa maxkamadda sare ee britoria la tegay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda qaxootiga qaabilsan waxaana ay ka codsadeen maxkamadda in ay dib u qiimayso go-aanka garsoore danistan malabo ayaa ka hor yimid codsiga waxaana uu sharaxaad ka bixiyey sida lagu heli karo magangelyo iyo hay-adaha ay khusayso wargeyska ayaa qoray in sideedda soomaalida ah ay sheegeen in ay ka soo carareen soomaaliya sababa la xiriira dagaalka ahliga ah ee dhacay sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii waxa ay ku doodeen in intii u dhexaysay labadii kun iyo lixda ilaa labadii kun iyo labayo tobankii ay dalka ka dhaceen colaado baahsan sababna ay u tahay ururka al-shabaab waxa ay sheegeen oo kale in boqolkiiba siddeetan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ay maamulaan ururka al-shabaab sidaasi daraaddeedna ay ku qasbanaadeen in ay dalka isaga soo cararaan si ay uga fogaadaan khatarta dhinaca amni darrada ah ee jirta wargeysku waxa uu leeyahay khataraha amni ee ka jira soomaaliya waa mid ay garwaaqsan yihiin hay-adaha qaramada midoobay iyo dadka khubarada ku ah arrimaha qaxootiga wargeeska oo maqaalkiisa sii wata ayaa waxa uu leeyahay maxkamadda waxa ay sheegtay in dadkan dalbanaya magangelyadu ay cugsanayaan xaaladda guud ee soomaaliya qof walba oo ka mid ah dadka magangelyada doonaya waa in ay soo bandhigaan xaaladda shaqsiga ah ee dalkiisa uu uga soo cararay sideed soomaalida ah ee magangelyada ka codsanaya south africa waxay dhammaantood ku noolaayeen agagaarka magaalada muqdisho oo aanay maamulin kooxda al-shabaab maxkamadda ayaa u aragta in dadkan magangelyadoonka ah aanay buuxinin sharuudihii looga baahnaa dhinaca magangelyada toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada iyo waxa ay qoreen waxaana si wada jira idinla socodsiinayey anigoo ah ridwaan xaaji oo ku sugan stuudiyaha v o eda ee london iyo anigoo ah nuur xasan nuur oo ku sugan stuudiyaha v o eda ee washington inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
hagaag haatanaa dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waxaa idinku soo maqan mid ka mid a heesaha allaha u naxariista ee fanaankeenii maxamed saleebaan tubec
sida jaawa geelo jilaal abaariyo jeliyo haraad helay sida jaawa geelo jilaal abaariyo jeliyo haraad helay xalay jeleeladkaygii jaarka ku tooso kaaji kaaji fiwaayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaaniil ka jiibsado eejahaada lay dhigo eejahaada lay dhigo sida jibiinta roobkiyo jirko day habeenimo jeexii gudnaayo sida jibiinta roobkiyo jirko day habeenimo jeexii gudnaayo jidhamuu biyoobeen rahu jalowkaa leeyay kaaji kaaji fiwaayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaaniil ka jiibsado eejahaada lay dhigo eejahaada lay dhigo
kaajiifi waayo adiguna ma joogtide waa heestii sida jaawogeeluu ku luqanaya maxamed salebaan iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna intaan markale kulmi doono dhammaantiinba waa anigoo abraah xasan daanduraya hasaare cilanuur iyo jimi fali oo idila nabadgelyo
sidiyaan jid dheeriyo soo jiidhay buraha jirjirada u dhacayo sidiyaan jid dheeriyo soo jiidhay buraha jirjirada u dhacayo jilbadhiigu iga day jacaylkuna ku daydayay